habeen wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen isniin ah shan iyo tobanka bisha maaj sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly dtcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada idaacaddeena fiidnimo ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka hadashay keenista tallaalkii ugu horreeyey ee covid ilaa iyo hadda saddex boqoloo kun oo doos ayaa la keene oo la soo hormariyey tallaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu hadduu taabta dhibka ugu badan ku dhacaayo shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha hormoodka leh sida immigrathonka kuwa shaqeeya booliiska macallimiinta dadka da'da ah iyo dadka cudurrada raaga qaba in la hormariyo waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dekedda cusub ee magaalada berbere oo ku dhow dhammaad iyo qalab cusub oo la keenay dekedii waxa weeye boqolkiiba shan iyo sagaashan waa gebagabo mayaashii iyo xaalkii iyo barxaddii dhexe aan horow sheegnay buuxinteeda oo hadda gacanta lagu haya iyaduna ayaa hadhay insha allahu biidnillaahi kariim sidaa dhabarkayga ka arkaysaan hadda waxay saaran yihiin hadda waxay saaran yihiin markabkii qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaa la diyaara cabdixakiim maxamuud jirwac
mahadsanid xogeyaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga maraykanka antony blinken iyo leod austin ayaa kula kulmi doona xulafada maraykanka ee jabaan iyo kuuriyada koonfureed toddobaadkan si ay u xaqiijiyaan iskaashiga waxaa loo yaqaano transbasifik ee xilli ayse soo tarayso kalsoonida shiinaha iyo weliba aamusnaanta kuuriyada waqooyi mas-uuliyiinta maraykanka ugu sarreeya dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba difaaca ayaa socdaal ka bilaabi doona gobolka isniintan maanta iyagoo ku hakan doona magaalada tokiyo taasoo noqonaysa safarkii dibadeed ee ugu horreeyey iyagoo wakiilla ka ah maamulka biden doorashada labadan dal inay marka ugu horraysa ku hakadaan ayaa muujinaysa dareenka dhanka ammaanka ee madaxweynaha cusub ee maraykanku ka qaba waqooyi bari eshiya sida ay qaar ka mida khubaradu sheegeen mas-uuliyiinta mayamar ayaa maanta kordhiyey xukunkii degdega ah ee magaalada muhiimka ah yangoon xilaa ay soo baxayaan warar sheegaya in dad badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ku dhinteen gacanta ciidamada ammaanka telefishinka ay dowladdu maamushay m r t v ayaa shaaciyey in degmooyinka waqooyiga dangoon koonfurta dangoon dangoon sikhan iyo weliba waqooyiga oklaba ay ku jiraan xukun degdega maalin kadib markii ciidamada ammaanku ay dileen ugu yaraan afartan qof guud ahaanba manyamar iyadoo badii dilku uu ka dhacay aagga yangoon taasi oo ka dhigaysa maalinta ugu dhimashada badnayd dibadbaxayaasha ka soo horjeeda junta oo ah milatariga awoodda la wareegay bishii februari kowdeedii mas-uuliyiinta ayaa xukun degdega ku soo rogay halyaangataya oo ah magaalada ugu muhiimsan manyamar kadib markii dhowr warshadood oo shiinuhu leeyahay dab la qabadsiiyey islamarkaana laba kun oo qof ay ishortaageen in debdemisku halkaasi gaadho sida ay sheegtay royters oo soo xiganaysa telefishinka ay milatarigu maamulaan ee mayawaadi shiinaha ayaa loo arkayay inay taageerayaan milatariga manyamar ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa isniinta maanta daah furay warshad cusub oo dhulka hoostiisa oo loo qaabeeyey in lagu kaydiyo gantaalaha sida uu ku warramay telefishinka dowladdu warkoo soo xiganaya taliyaha ciidamada ilaalada jenaraal xuseen salemi ayaa sheegay in kuruuska iyo gantaalaha baalistiguba ay xoojin doonaan awoodda ciidamada badda iyo weliba ka badanba warbixinta telefishinka ayaa muujisay muuqaala tiro gantaala ah oo ku jira barxad xidhan oo u eg inay tahay dhulka hoostiisa mana aanay sheegin halka ay warshadu ku taalla iyo weliba tirada gantaalaha ku kaydsan taniyo sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ayaa iiraan ay xoojinaysay warshadaha dhulka hoostiisa ee guud ahaanba waddanka iyo weliba sidoo kale xeebta koonfureed ee u dhow marinka muhiimka ah hormuus waxaana iiraan ay sheegatay inay haysato gantaalo ku socon kara laba kun oo kilomitir amaba kun iyo laba boqol oo mayl taasoo ka dhigaysa in badi bariga dhexe oo israa'iil ku jirto ay gaadhayaan ugu dambayntiina khabiirka ugu sarreeya dhanka cudurrada faafee dalka maraykanka ayaa axaddii sheegay in waddanku u socdo jihada saxda ah xilli ay malaayiin qof oo maraykani ay qaadanayaan tallaalka xanuunka koronavirus hase yeeshee waxa uu ka dareen qabaa badnida kiisaska ee maraykanka isagoo la hadlaya barnaamijka telefishinka n b c ee miida bress ayaa doctor antony vouchi uu ka digay in marka la arko heerka shaxda ee ilaa iyo lixdanka kuna kiise cusub ee maalintii ah inuu badanaaba jiraya halis ah sarawkac kale waxaana vouchi uu tusaale u adeegsaday talyaaniga oo ah meel waayo aragnimo u leh yaraynta kiisaska isagoo sheegay in talyaanigu ay diiwaan geliyeen islamarkaana ay dib uga laabteen tallaabooyinkii caafimaadka bulshada taas oo keentay sare u kaca hadda ee xanuunka dalka talyaaniga ku qasbaysa in mas-uuliyiintu ay ku soo rogaan xayiraada qaybo ka mida dalalka reer yurub waxaana uu doctor fauci uu ku booriyey dadku inay sii wadaan inay la socdaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada gaar ahaan xidhashada maaska maraykanka ayaa weli ugu sarreeya liiska meelaha kiisaska ugu badan ee xanuunka covid sagaal iyo toban laga helay sida ay sheegtay jaamacadda johns hopkins oo leh xarun la socota xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana maraykanka laga helay sagaal iyo labaatan milyan iyo afar boqol oo kun oo qof oo ka mid a boqol iyo labaatanka milyan ee dunida xanuunka covid sagaal iyo toban uu haleelay iyadoo uu ku soo xigo waddanka baraaziil oo laga helay koob iyo toban milyan iyo afar boqol oo kun oo qof halka indiyana laga helay koob iyo toban milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof dhegaystayaal warkii duniduna waa naga intaasaan dibidii kugu celiya jacfar kuuka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac warkii caalamka nala socodsiinayey halka dhegaystayaal aad nagala soconaysaana waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington maanta waxaa maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee i c j ay dhegaysanaysaa muranka ku salaysan soohdinta badeed ee soomaaliya iyo kenya inkastoo shalay warbaahinta kenya ay qoraysay inay kenya codsatay in dib loogu dhigo maxkamadda caqabadaha covid awgeed ayna kenya ku eedaysay maxkamadda inaysan siinin fursaddaasi haddana maanta waxaa la dhegaysanayaa dacwadda dhinaca soomaaliya haddaba maxaa laga filan karaa dacwaddan soomaaliyase haddii ay diyaar tahay kenyana aysan ka qaybgelin dacwaddaasi soomaaliya ma loo xukumi karaa badda su'aalahaasi iyo kuwo kale ayay saare cabdi axmed weydiisay doktor axmed cali khayre oo shahaadada b h d ku haysta sharciyada caalamiga ah joogana magaalada muqdisho waa mahadsantahay sahra maantay waxaa loo ballansan yahay dhegaysiga dacwada uxadaynta oo marinbadeedka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya oo sidaan ognahay maxkamaddu sanadkii hore macnaha waxay go'aan gaartay in ay kiiskan sanadkii hore ma ahayn labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii februaar waxay go'aan gaartay in ay sharci ahaan qaadi karto awood u leedahay inay qaado kiiskan oo kiiska ay qaadi karto sababta arrintaas u dhacdana waxay ahayd kenya ayaa ayaa maxkamadda awooddeeda dood gelisay macnaa kenya markii la yiri dacwadiina soo gudubsada iyo soomaaliyaba soomaaliya waktigeedii ku gudubsatay oo labada kun iyo shan iyo tobankii dacwadii waa geysay iyadoo qoraala oo dhammaystiran oo hadda bogga maxkamadda ayay ku jirtaa dalka kenya marka waa kii diidmada keenay markii maxkamaddu tiri kiiska waa geli karnaana dhowr goor ayay waxay codsadeen in dib loo dhigo hadda markii u dambeysay maanta ayaa loo ballansan yahay oo la geli doonaa dulucdii marka markii hore waxay doodu ahayd maxkamaddu kiiska ma qaadi kartaa laakiin maantay waxaa la gelayaa dulucdii oo tusaale ahaan maxkamadda waxaa dacwada u gudbeeyey soomaaliya waxay weydiisatay dhowr shay manaa arrintii ayaa marka maanta la gelayaa waa gartay marka waxyaabaha ugu badan oo lasoo qaadayo kenyana waata la leeyahay waxay ka dhawaajisay covid nnteenka aawadeed in dib loogu dhigo shalay warbaahinta kenya sidaasay qorayeen marka maanta kenya ma ka qayb gelaysaa dhegeysiga dacwadda sidii laleeyahay horta maantay kor iyo hoos maantay iyo berri waxaa iska laheyd soomaaliya inay dacwadooda ay soo gudubsadaan macnama labada berioo ku xigta ayaa kenyaatigu lahaayeen macnaha kenya marka sida la sheegay hadda oo dukumenti aan hadda aragnay hadduu sax yahay oo warbaahintoodana ay qorto waxay tiri kiiska waa ka noqonay oo anagu ma ka qayb gelayno macnaha marka kenya hadday ka noqoto xeerka oo maxkamadda ayaa wuxuu ogolaanayaa in dacwadii ay socoto oo dacwadii hore loo sii wado oo soomaaliya ay tiraahdo annaga sideedii ha noogu socoto dacwadii oo la qaado macnaha arrinta kaloo jirtana waxay tahay qoraaladii labada dalba waa la hayaa oo doodoodii oo qaanuunka iyo tii xaqiiqada iyo maababkii iyo wixii oo dhan waa la wada hayaa arrintan marka ay ku marmarsoonayso kenya waxaan u malaynaa waa arrin oo aan markaad warqadda akhrisada aad ula yaabaysid oo tusaale ahaan covid ayaana saameeyey maxaa la yidhaahdaa qareenadayada waa dad da ah oo meeshii mategi kama ku kulmi karaan macna inta ay sheeganayaan soomaaliyaba way haysataa soomaaliya oo ah dal oo hay-adihiina dowliguuna ay kooda ka jilicsan yihiin oo ka dhaqaala yarba macnaa diyaaray u tahay inay kiiskii gasho laakiin iyaga waxaa moodaa in ay isleeyahay inay midnaa usoo baxday inaysan fursad badan ku lahayn inay kiiskan ku guulaystaan marka haddii kenya sidaas ay xooga uga dhiga adeegto amaba ay ka leexleexato xataa inay dacwadda bilowgeeda ay qayb ka noqoto maxkamadda awood ma u yeelan kartaa in soomaaliya ay u xukunto iyadoo wax dacwada la qaadin
horta dacwada waa la qaadayaa oo macnaha qodobka kontay saddexaado oo xeerka maxkamadda wuxuu leeyahay haddii labada dal mid ka mida uu imaan waayo oo ama dib uga noqdo oo kiiskiioo maxkamadda yaalla in waddanka kale dhinaca kale inuu codsan karo maxkamadda ka codsan karo inay kiiskii u xukunto laakiin maxkamaddu macnaha maadaama uu kooxdaanu maqan tahay sidii banoonigii oo kale ma ahan oo forfayt ha lagu siiya ma ahan maxkamaddu sideeda caadigeeda u dhegaysanaysaa macnaha kiiskay gelaysaa marka waktiga markii ay dhegaysiga oo soomaaliya dhammaado haddii kayaatuga imaa waayaan dukumentiyadii iyo arrimihii iyo nidaamkii sharciga iyo doodihii isku fiirinaysaa markaas ayay go-aan ka gaaraysaa laakiin marna macnaheedu ma ahan kooxdaana way maqan tahay marka soomaaliya ha loo xukumo tan jirta waxay tahay xataa kenya iyadoo oo si cad bannaanka uga tagta kiiska mar walba waxaa loo ogol yahay inay warqado soo gudubsato opposition babers warqadoodana waxaan ku arkaya ay qorayeen inay xataa raaciyeen warqadaas oo qoraalkaas iyagoo soomaaliya dacwadeedii raba inay jawaab ay ka bixiyaan haddaan sida kale u fiirinana mar ma ahaba dalkii koowaad oo hadda tusaale ahaan kiiskan oo isagoo socdo ka baxay tii maraykanka dalka nicaragua ayaa wuxuu dacwo ka geeyey maraykanka oo tusaale ahaan jabhad oo contraleerah uu tababari jiray maraykanku taageeri jiray waxay yidhahdeen baddii ayuu miinooyin laga geliyey macnaha maraykanka marka waxay yidhahdeen wasaaradda arrimaha dibadda warqad qortay waxay yidhahdeen kiiska waa ka baxnay oo kiiskaanu maxkamaddu awoodma u leh waa kiis siyaasadeed maxkamaddiina ayay go-aan gaartay macnaa kiisas marka fara badan ayaa saas jira kiis oo tusaale ahaan maxkamadda dhexdhexaadinta oo arbitrationska funalka oo south china oo c oo philibiiniya u dhexaysay waxaa jira iyo shiinaha shiinuhu way ka baaqsadeen iyaguna saas inkastay dukumentiya soo diraayeen macnaha maxkamaddiina go'aankii way gaartay macnaha marka waa arrin weliba waktiyadii hore oo dagaalkii qabooba aad u badneed laakiin aan moodin hadda inay yaraatay marka kiiska wuu soconayaa maxkamaddu si caadiya u gelaysaa go'aanna way gaaraysaa kaasi wuxuu ahaa doctor axmed cali khayre oo u warramayey sahre cabdi axmed
qaybtii ugu horreysay ee tallaalka astrazeneca ayaa gaartay maanta soomaaliya waxaana saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in isla berritaba meelo kala duwan oo dalka ah uu ka bilaabmayo tallaalku soomaaliya waxa ay sheegtay inay heshay tallaal ku filan labaatan boqolkiiba dadka soomaalida ah laakiin maanta ay soo gaartay saddex boqol oo kun oo cirbadood warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xabsan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa subaxnimadii hore saakay markii ugu horreysay magaalada muqdisho soo gaaray qaybtii koowaad ee tallaalka ka hortagga xanuunka covid sagaal iyo toban kaasoo ay siday diyaarad ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee w f b tallaalkan oo noociisu yahay oxford astraseneca oo imaanshihiisa la filayay ayaa waxaa garoonka muqdisho kula wareegay wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyadoo ay goobjoog ahaayeen xubno ka socday qaramada midoobay oo uu horkacayay wakiilkooda soomaaliya james swan munaasabad kooban oo arrintaasi lagu weyneynayay oo ka dhacday garoonka muqdisho ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay danjira swan kaasoo soomaalida kula taliyey inay qaataan tallaalka maanta la keenay waan ku faraxsanahay inaan la joogo wasiirka iyo bahda caafimaadka ay wada shaqeeyaan iyadoo aan helnay qaybtii ugu horreysay ee tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu ahaa sannad ku adkaa soomaalida waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen kuwii ay jeclaayeen waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka inay qaataan tallaalka waxaan sidoo kale ku dhiirigelinaynaa dadka inay sii wadaan wax kasta oo ay uga hortagi karaan xanuunka sida inay gacmaha dhaqdaan afsaabka qaataan iyo sidoo kale inay masaafo isku jirsadaan
with all possible preventive measures hand washing, mask wearing, social distancing.
wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawsiye abikar ayaa iyana goobta ka sheegtay in dadaal dheer kadib ay ku guulaysteen inay helaan qaybtii koowaad ee tallaalka islamarkaana la bilaabi doono qaadashadiisa maalinta berri ah dadaal dheer waa ku guulaysanay qaybtii ugu horraysay inay imaaddo waxaan rajaynaynaa qaybo badan oo aad uga sii badan inay imaaddo iyadana waxaan rabaa oo kale inaan khaasatan u mahad celiyo shaqaalaha caafimaadka meel allaale meeshay soomaaliya ka joogaan dadaalka ay galeen naftii ay badbaadiyeen intii naga dhimatay allah u naxariisto sabar allaha naga siiyo cudurkan waa cudur dilaa tallaalka waxyaalaha ugu horreeya oo looga horteegi kara cudurka inuu faafo ama dadka soo rito waayo maanta waa shan iyo toban maalintuu yimid laakiin berri uu tallaalka bilaabanaya ayaa lix iyo toban ah oo ahayd maalintii lix iyo tobanka yacni kayskii ugu horreeyey laga helay sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa ka warbixisay cadadda tallaalka la keenay iyo dadka loogu talagalay in wejiga hore lagu bilaabo ilaa iyo hadda saddex boqoloo kun oo doos ayaa la keenay oo la soo hormariyey tallaalka waxaa loogu talagalay qaybta ugu nugul ee cudurkan uu hadduu taabta dhibka laga dhibka ugu badan ku dhacaa shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha hormoodka leh sida immigrationka kuwa shaqeeya booliiska macallimiinta dadka da'da ah iyo dadka cudurrada yacni xanuunka la raaga raaga qaba in la hormariyo tallaalka wuxuu bilaaban doonaa berri meelo badan oo soomaaliya ayaa uu ka wada bilaaban doonaa waxaan rajaynaynaa qaybihii kalena inay isdabayaal u yimaadaan haddii alle sida ay wasaaradda caafimaadku shaacisay koronafayras ayaa labadii casho ee ugu dambeysay soomaaliya ku dilay sagaaliyo labaatan ruux taasoo tirada dadka xanuunka gudaha soomaaliya ugu geeriyooday ka dhigaysa saddex boqol lixdan iyo toddoba qof waxaana kiisaska dadka uu soo ritay ay gaarayaan sagaal kun boqol iyo sagaashan ruux xasan kaafi qoyste v o a muqdisho maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa soo saaray amaro cusub oo lagu xakameynayo cudurka covid sagaal iyo toban cudurkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxa uu si xawli ah ugu sii faafayey guud ahaan soomaaliya warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh shir ay maanta isugu yimaadeen guddiga la socodka xaaladda coronavirus ee koonfur galbeed ayaa waxay ka soo saareen awaamir cusub oo lagu xakameynayo cudurka covid sagaal iyo toban guddiga ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo hoggaansamo lana qaato awaamirta si loo ilaaliyo badqabka bulshada shir jaraa-id oo guddiga ay ku qabteen magaalada baydhabo ayay ku caddeeyeen ciddii u hoggaansami weysa awaamirta inay mutaysan doonto ciqaab iyo ganaax lacageed waxaa ka mid ah in bulshada koonfur galbeed ay xirtaan afsaarka ama faysmaaska qofkii aan xiranan lagu ganaaxi doono lacag dhan shan dollar wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ilyaas siciid cali oo guddiga la socodka xaaladda covid sagaal iyo toban ka mid ah ayaa ka hadlay guddiga madii iyo kulunsho arrimogaas dhan yuu kala fagureen kureed waybaaba hasaareena qodoba ka kooban liqodobood kaasoo laka amaraw runtii dhammaan bulshada ka dhaqan amba bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya litaas qodob anka horeen wayba anka horeeye number one ini bulshada koonfur galbeed iyo hiridan bahalkun leeraw facemaska amba lingoradaw af soomaali ahaan afsaarka runtii iyo eta tow muhiim ah qofkii an hirineenna runtii la ganaaxa doona qarash amba lacag deeraas shan dollar oo lacag ah sidoo kale qodobada awaamirta waxaa ku jira inaan la jiifan karin masaajida magaalada baydhabo lana keeni karin janaasada qofka u dhinta cudurka covid sagaal iyo toban qof kasta oo u dhinta cudurka coronavirus duugtiisa waxaa looga dambeynaya ayaa shirka jaraa-id lagu yiray wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ini liinjiifada korna masaajide guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waana liinsheena korna janaasada qofka andhimada cudurka dilaaga eh ee covid mal sheena kora janaasada qofka indhimadi cudurka covid masaajide koonfur galbeed soomaaliya waana ku mamnuucu in masaajidee la jiifada qodobka saddexaad wayba mamnuuc ahaa dhammaan kulamada sida xaflado shirarka iyo walaa la midka ah dhammaan kulamada xaflado shirarka aroosyada farikudirida dhammaantiyo laku bilaabo taariikh tumiilita deegaanada koonfur galbeed mamnuuca ku eta qodobka afaraad lankasta oo indhimada cudurka covid waa in linku dambooyaa duugistiisa amba aasowshay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya awaamirta uu soo saaray maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kusoo beegmaysa xili cudurka covid sagaal iyo toban uu si ba-an uga jiro deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo maalin walbeetna uu soo rito una geeriyoodaan dad badan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mas-uuliyiinta dekedda magaalada berbera ayaa sheegay inay dhammaatay dekedda cusub shan iyo sagaashan boqolkiiba iyadoo maantana qalab cusub oo lagu xidhayo dekedda uu soo gaaray berbera warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle mas-uuliyiinta dekedda magaalada berbera iyo kuwa gobolka soo xidhiya degmada berbera ayaa u sheegay warbaahinta in ay haatan dhammaystir ku dhowdahay qaybta cusbayd ee dekedda magaalada berbera maarayaha dekedaha somalilan siciid xasan cabdilaahi ayaa sheegay in boqolkiiba shan iyo sagaashan sida uu tilmaamay ay dekedda cusubi dhammaad ku dhowdahay ama ay tahay waxaana qalabka cusub iyo wiishashkan cusub ee ku soo xidhay islamarkaana ah kuwa lagu rakibayo dekedda cusub uu faahfaahin ka bixiyey maareeyuhu marka u horraysa ilaahay baa mahad leh inoo suuro geliyey maanta in wiishashkii ugu waaweynaa ee dekedda kiigeeda lagu rakibayey ay noo yimaadaan saaka toddobadii ayay soo galeen alxamdulilah rabbilcaalamiin waa kuwii internationalka ahaa standardka aynu ku gaadhsiinayay container terminalkeena dekedii waxa weeye boqolkiiba shan iyo sagaashan waa gebagabo mayaashii iyo xaalkii iyo barxaddii dhexe aan hore u sheegnay buuxinteeda oo hadda gacanta lagu hayo iyaduna ayaa hadhay insha allahu biidnillahi kariim sidaa dhabarkayga ka arkaysaan hadda waxay saaran yihiin hadda waxay saaran yihiin markabkii dhowaanna way degi doonaan insha allahu biidnillahi kariim waa farxad u soo hoyatay qaranka jamhuuriyadda somalilan guud ahaan ummadda reer somalilan waxaan leeyahay waxaa kaloo xusud mudan markabkan iminka dherarkiisu yahay in ku dhow saddex boqoloo mitir wuxuu ku xidhan yahay dekeddii cusbayd ee iminka aan horeba u sheegnay inay gebagebe tahay waana goobta lagu xidhi doono wiishashka insha allahu nuxurka iyo dhammaystirka dekedda waxaa ku qiraya markabkani halku ku xidhan yahay waa dekeddii cusbayd maamulka degmada berbera gaar ahaan xogayaha afurinta dowladda hoose cabdikariin alcadde ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda ay adeegga dekeddu ay u haysa somalilan iyo meelaha kale ee ganacsigeeda ku xidhan ay u leedahay horumarinta dekedda isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay maalgashiga lagu sameeyey ee ay d b wel ku samaysay dekedda berbera dekeddeeni welida magaalada berbera oo boqolkiiba shan iyo sagaashan dhammaatay qaybtii hore ee afartii boqole mitir ahayd maantana waxaa inoo yimi wiishashkii ugu waaweynaa ee standardka caalamiga ahaa ee aynu sugaynay dhammaanteenba iyaga oo wiishash ka horeyna ay yimaadeen kuwii iyaga la shaqaynayo sideed ahana ay hore u yimaadeen waxay muujinaysaa sida qarankani uu hore ugu socdo isagoo aan taageero iyo maxay tahay maxay tahay maalgelin shisheeye oo fara badan helin marka laga yimado shirkadda weyn ee d b wal oo runtii aynu dhammaan u mahadnaqayno iyadii imaaraadkaba qalabka cusub ee dekedda cusub ee magaalada berbera ee ku soo xidhay maanta ayaa ku soo beegmay wakhti ay maanta ansixiyeen aqalka guurjida ee somalilan xeerka dekedaha somalilan kaasi oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada ee somalilan oo lana filayo in madaxweynaha somalilan uu dhowaan saxeixa ku dugo khadar maxamed cakule v o a hargeysa
kenya waxaa weli ka taagan muranka la xidhiidha sida laga yeelayo dadka u dhashay waddankaasi ee la sheegay inay sannado hore qaateen kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay heleen xilligii la furay xerada dhadhaab haddaba sida dadkan ay ku heli lahaayeen aqoonsiga kenya waxaa warbixinta nooga soo diray maxamed faarax shireeb sanad iyo bar ka hor ayeyd xilliga hay-adda qaramada midoobey qaxootiga u qaabilsan iyo dowladda dalkani kenya ay go-aan ka wada gaareen in dib loogu celiyo tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo afar iyo toban kun oo soomaali oo gobolkani waqooyiga bare dalka kenya ka soo jeedo galayna dadka qaxootiga deegaanaday degan yihiin dibna ay u heli doonaan aqoonsigooda dalkani kenya hay-adda qaramada midoobeyna ay kala wareegi doonto sharciga qaxootinimada ay siisay dor maxamed baahiya ducaale mudanaha degmada dhadhaab laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay haatan inuu mugdi soo galay xaalada dadkaasi ay dib ugu heli karaan sharcigooda kibaandhaha loo yaqaano xilli uu ka hadlayay deegaanka liboya yuu saas yiri mudane guddoomiye waxaan doonayaa inaan kuu sheego in dadka kenyaanka ee galay faraha qaxootiga iska diiwaangeliya qaxootinimada in haatan dhibaatooyin culus ay wajahayaan waxaan mudane guddoomiye kuu sheegayaa in xaaladda dadkaas ay ku dhoolyihiin ay tahay xaalad adag durufan ay ahaayeen sababta ugu weyn ee gelisay qaxootinimada waxaan kaloon kuu sheegayaa in xaaladaasi haatan la siyaaseeyey ilaa iyo haatanna muddo hal sano iyo sagaal bilooda ilaa iyo haatan aysan jirin wax ka dhaqaaqay farahoodii laga qaaday gahrisay la geeyey nairobi waxaan dowladda ka codsanayaa madaxweynahana horaan aan ku wargelinay in arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan la dhaqaajiyo lagana ilaaliyo in siyaasiyiin ama siyaasad ay dhex gasho dhakhtarka iyo siyaasiyiin kale ayaa waxay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta qaarkood ay doonayaan in dadkaasi sharciga aysan helin ayagoo cabsi fara badan ka qaba doorashada soo socotee dhici doonta labada kun iyo labaiyo labaatanka in deegaanada qaarkood ay deegaanada kale ka badnaadaan sidaasina waxaa sheegay mudane aadan bare ducaale oo ka hadlayay munaasabad gudaha magaalada gaarisa ku qabsoontay waxaan ognahay beenna ma sheegayna inay jiraan dad siyaasiyiin ah oo u dhasheen gobolkan oo u dhasheen magaaladan inay lacag ku bixinayaan sifa carruurtaasaytow kibaanahooda u soo bixin baarlamaankan geeyey wasiirka wuxuu dhahay bil gudaheedaan ku siinayna haddana baarlamaankan ku noqon laakiin adiga siyaasiga ah oo cod lagu siiyey oo hadda wiilashii iyo gabdhihii jaamacad aadi karin shaqo heli karin guryahooda fadhiyaan waalidkood kurbahayaan oo kibaano qabin oo reer kenya ah oo yaad leedahay ta lacag ku bixiso anay wax iga haleelaan kuuraha dambe kuurahooda yuu soo bixin waxaan leenahay dadka hadda iska masaakiin dadka meesha fadhiyo ruuxa kibaano qabin yaa nin lacag ku bixinaya magaciisana kolle waan sheegaynaa gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya indale masioki oo u jawaabayay siyaasiyiintaasi kala duwan ee ka kala hadlayay fagaarooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ilaa iyo haatan ay garatay oo keliya in dadkaasi dib ay ugu soo celiso aqoonsigooda double registration tumefanya vile tunaweza kama serikali kutoka huko chini arrinta dadka labada nooc isku diiwaangeliyey dowlad ahaan annagu wax walba oo aan samayn karnay waan samaynay waad ogtihiin inaan farihii qaadnay waad ogtihiin in aan jiifaf iyo guddi u saarnay arrintan iyada waxaa la socdaa in keliya ay ka harsan tahay saxiix ama laba saxiix culays badan ayaa arrintaasi ugu haysaa waxaana shalayto qoray waraaq waraaqdaana mid culus ayay yahayd waxaana ka hadlayey qaabka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu soo dedejin lahaa in dadkaasi ay helaan sharcigooda dalkani kenya arrintaasi waa arrin aynu wada qaadannay horaanna aynu dhammaynay ma ogi meel lagu hakiyey ama mana ogi meel ilaa iyo haatan arrinta ayada ay hakad ku geli karto keliya waxaan ogahay howshaasi in ay si wanaagsan u socoto dadkan oo intooda badan ahaa dad qaxootiya caruurnimana ku galay xeryaha qaxootiga dhadhaab xilliyadii adka ee abaaraha iyo weliba xaaladaha adag ee nolosha ay ku soo food saartay gudaha deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin ayaa haatan walaac iyo murugo fara badan ka qabo xaaladahaasi adag ee siyaasiyiintu haatan ay ku wada baratamayaan maxamed faarax shire v o a garisa
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan dumarka barakacayaasha ah ee ku nool qaar ka mida kaamka ku yaala magaalada muqdisho oo ka cabanaya dhibaatooyin adag oo ka haysta dhinacyada biyaha iyo helista adeegyo caafimaad xili uu soomaaliya kor u kacay dadka uu soo ridanayo xanuunka covid sagaal iyo toban iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo ay ka socdaan dadaallo iyo kulamo looga hadlayo mustaqbalka dadka qaxootiga ah iyo sidii kor loogu qaadi lahaa gargaarka la siiyo kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownee dumarka barakacyaasha ee ku jira qaar ka mida kaamamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaay ka cabanayaan dhibaatooyinka haysta dhinaca biyaha iyo helista adeeg caafimaad xilli soomaaliya uu kor u kacay kiisaska dadka uu soo ridanayo xanuunka covid dumarka ayaa ka codsaday dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ka caawiyaan sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiifa wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixinta noo soo diray mas-uuliyadda qoyskeeda ayaa dusha ka saaran faadumo nuur maxamed oo ah hooyo barakac ah oo dhowr carruura haysata kuna nool xero ku taalla magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay ku nooshahay aqal yar oo coosha waxaana tabaalaha wakhtiga uu biday inay ka fakerto sidii carruurteeda ay u noqon lahaayeen kuwo waayaha adag ee nolosha barakaca ah ka gudba subax walba markii uu soo kaaha waagu waxa ay tashiga ku bilowdaa halka ay ku baadi goobi lahayd nooliga ilmaheeda yar ay kala soo carartay halkii ay ku barbaartay oo ah gobolka shabeellada hoose kadib markii beerihii ay tabcan jirtay u bixi waayeen kufaakaca nolosha iyo raadinta biilka carruurteeda waxaa u dheer dhibaatooyin ay ku qabto biyaha reerka uu u baahnaa xerada ay ku nooshahay ee bishaara halka caag ee qaada labaatanka litar waxaa lagu iibiyaa lacag dhan kun shilin oo soomaali ah laakiin iyadu ma awoodo balse waxay ku qasban tahay inay iibsato waxaana taa u dheer inay dusha ku soo qaado biyahaas si ay qoyskeeda u isticmaalo
raashinkii shaqadayna way yartahaa ama guriga halkii meel a ku laabahayna oo qurax male sidaayna iskaga dhibaatakaamankana iskaga joognaa shaqo fiici ma haysano marna koo laba doolar markoo saddex doolar aa keensanaa saasaa jirta biyaha sidii jirgaanku marmar dhankeedana waxaa ku yidhahdaa heliina taacadaha xaafadaha laga soo tuuga oo guriyaal tubi ugu jiraan malaa soo qaadaa marmar dhankeedana jirgaankun waaye xaafadaha waa ka dheeryihiin
nuurta cali oo ah hooyada qoys ballaaran oo sidoo kale ku nool kaamkan waxay aada uga dayrinaysaa xaaladda nolosha ee halkan tal iyadoo baahiyaha biyaha ee ka jirana ku tilmaantay waxaana sifayn karin si lamida faadumo waxay aada uga walaacdaa sida looga gudbi karaa caqabadaha waa kasta oo baryo ay wajihi karaan marka raashiinka laga soo tago waxaa maankeeda ku taagan sidii iyada iyo caruurteedaba ay u heli lahaayeen biyo nadiifa
jirgaan labaadolso daldalamaado dhan ilaa iyo toban jirgaan shan jirgaan dad wow dadku isku mid mi ah waa kala badanyihin waa isku tabarmaa ummadii adee saasoo shaqaysana alxamdulilah ilaa adhowl ibdhaamo jiingid leedaa galina oo baraa ku yaala ku yaalaa meesha walaalo halxbisiyaal dhahaa madiida inkan walaal maslun masluna ku jiro koo markuu ku diido koo waa laga helaa wuu ku siinaya badanaa marmarne kukuna ku soo baxsanaa dhowro aaduna fogeeya dumarkan barakaca ah oo aysan carruurtooda aadin waxbarasho xaaladda noloshooda ayaa ah mid aada u jilicsan fayadhowrka xerooyinka ay ku nool yihiinna maaha kuwa heer wanaagsan biyaha ayay baahi badan u qabaan xilli wasaaradda caafimaadka ee maalin walba tabiso kiisas cusub oo ah covid nteen iyo dad u dhinta haweenkan ayaa soo jeedinaya in bulshada soomaaliyeed ay u calool dabcaan islamarkaana ay siiyaan kaalmo bini-aadanimo oo deg deg ah si gaarana looga saacido hoyga biyaha raashiinka iyo waxbarashada ubadkooda hadday biyaha laba jirgaan saddex jirgaan wax ma taraayaan marka waxaa jir saasaa jirta dhibaatadaas haa guriga ay dheertaa dusha lagu keenaa guri manoo dhow cabaara u socoynaayo diinul helay waa nool caabaha diinul helay saahalaasana cabasheena alxamdulilah khayr lana sii adakin walaalayaalo waxaad helaysiin noo soo dhiiba ceel waa naga fogya hal xabaa ku yaal kadaalasna jira kasta waa naga fogya tubooyin waxaa ugu jiraan cida oo jigidley ah ay ugu jiraan oo dariska ah meel fadhinani meel bishaaraa la dhahaa meelna waxaa la dhahaa bakad meelna banaaneey intaas kaama kalna magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ku nool barakacayaal kuwaas oo ka badan shan boqol oo kun iyadoo guud ahaana dalka ay ku sugan yihiin barakacayaal gaaraya laba dhibic lix milyan sida ku cad diiwaanka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka dowladda soomaaliya hay-adaha gargaarka iyo bulshada soomaaliyeed ayay barakacayaashan ka sugayaan in xaaladan laga samata bixiyo cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan xariir axmed iyo mises xiis
xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa waxaa ka socda dadaallo iyo kulamo looga hadlayo mustaqbalka dadka qaxootiga ah iyo sidii kor loogu qaadi lahaa gargaarka la siiyo sidoo kale dadaalada ayaa waxaa ka mid ah qorshayaasha horumarneed ee saddexda sano ee soo socda iyo xal uhelidda caqabadaha haysta bulshada qaxootiga ah wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool ayaa warbixintan noo soo diray
kulankan looga hadlayay arrimaha qaxootiga dhadhaab iyo weliba sidoo kale qorshayaasha saddexda sano ee soo aadan ayaa kulankan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socda hay-adda u n hr oo ugu horreeyay madaxa hay-adda u n hr ee dhadhaab brosaabka ismaamulka gaaruse cali bunow qorone mas-uuliyiin matalayay waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan kenya iyo weliba sidoo kale guddiyo ka socday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kulankan oo ahaa midka fogaan aragga ayaa intii socday waxaa lagu gorfeeyey arrimaha qaxootiyada dhadhaab iyo weliba sidoo kale xaaladaha ay xilligan ku sugan yihiin iyo sidii horumar looga samayn lahaa noloshooda waxaa sidoo kale markaasi eroyo kala duwan soo jeediyey mas-uuliyiintii ka kala socday dowladda hay-adda u n hr iyo weliba sidoo kale bulshada qaxootiga kulankan markii uu soo idlaaday ayaa waxyaabaha looga hadlay waxaa barnaamijka tubta nolosha ee v o a ooga waramay qaar ka mid a guddiyadii ka socda xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab magacayga waa siyaataban aadan waxaan ka mid ahay maamulka xarooyinka dhadhab waxaad igu horeysataa un leeyahay in aan warbixin yar kaa siiyo shirkii u dambeeyey ee hadda ka dhacay aaladda fijoolka ah oo uu ka qayb galay barasaabka mase gofonaha countiga gaarisa mudane cali buno qorane wuxuu ahaa shir xasaasi ah oo aada u muhiim ah oo hay-adaha yuanka iyo bulshada iyo dhammaan mas-uuliyiin kala duwan oo countiga iyo dowladdaba ay ka wada qayb galeen si online ah marka qodobooyinka laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa caqabadooyinka ka jira mase haysta bulshooyinka degan dhadhaab iyo agagaarkeeda oo ay qaxootiga ka mid yihiin waxaa kaloo laga hadlaya maaragtay fursadaha mase opportunitieska ka jiro dhadhaab iyo agaarkeeda marka waxaa sidoo kale laga hadlayay maaragtay strategics strategic priorities oo kale oo marka iyada loo arkayay in ay muhiimad u leedahay bulshada ku nool mase ku dhaqan xarooyinka dhadhaab waxaa sidoo kale laga hadlay assumptions and likely scenarios oo saddex qeyb loo kala qaaday a iyo b senario a iyo b iyo c loo kala qaaday bulshadii iyo intii maarata shirka ku jirtayna markii ay falanqeyn dheer ku sameeyeen inta badan waxay isku raaceen in maaratay senario b in maaratay loo arkay inuu muhiimadda ay ku jirto u dambeyntiina waxaa laga hadlay maaratay possible key results natiijooyinka laga filan karo mustaqbalka dhow marka shirkaas waxaan ku tilmaam karaa marka shir miradhal uu ahaa si wanaagsan uunu u dhacay marka waxyaabaha laysla soo qaaday waxaa ka mid ah dhanka dib u noqoshada oo kale integration ama isdhexgal bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka in loo sameeyo dadka qaar in kakuma la geeyo sidoo kalena qaar dib u dejin la siiyo marka maxaa ka soo baxay qorshahan waxaa sidoo kale saldhig u ahaa saddexda sano ee soo socota qorshaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab
waa alaala waa mahadsan tahay waa runtaa waaye qodobooyinka laga hadlay kamid aheyd in maaragtay saddexdaas sano ee hadda soo socdo laga bilaabo ilaa oo kale waxaa lahay qodobooyinkaas ay maratay ay bulshada ay wajihi doonto kaliba markaan fiiriyey aniga hadda shirkaas waxaa aragtida ahaa balan oo aan caadi ahayn oo iyo strategics oo la develop garay fiican u ahaa marka waxaan dareensanahay inuu noqon doono maratay haddii si hadda aan shirkaas uu u dhacay loo dul istaago oo loo dhaqangeliyo qodobooyinkii laga wada hadlay mustaqbal ifa ayaan arkaya maasha allah sidaan wada ognahayba meesha waxaa qodobooyinka diiradda la saaray inta badan waxay ahayd marka laga hadlayo qaxootiga qodobka ah dib u celinta qaxootiga si fronterle ah oo ayaga ay ku laabanayaan wadankoodii hooyo in maratay fursad mase opportunity ay u helaan maratay dib u dejin wadamo maxala wadamo saddexaad in maratay bulshada qeyb ka mid ah oo integration ay yeeshaan oo maratay registration lagu sameeyo haddii ay marka hore ay ahaayeen kiyaan oo faraha qaxootiga ay si qaldan ku galeen oo kale in dib maratay registration lagu sameeyo oo ay u helaan maratay jans inay dib maxaa lahay oo la midoobaan eheladoodii ee kiyaanka ahaa marka qodobooyinkaas a ahayn qodobooyinka aad loo hadlay magacii waa canab geedi maxamed oo ka mid a maamulka xerada ifo waxaa laga hadlay shirki maalar waxaa looga hadlay arrimo badan oo ka mid ah isdhexgalka bulshada afartii sanoo soo socda wixii yacni la qaban lahaa sidii xal loogu raadin lahaa dadka qaxootiga oo ku nool xeryaha oo aanan hadda meelna u soconin repatriationka waa laga hadlay asna qodobo badanaa looga hadlay shirkaas oo ku leh lug arrimaha qaxootiga waxaa ka qayb galay unhcr qeybo kala socdo dowladda iyo qeybaha kaleo bulshada sida mas-uuliyiinta xerooyinka marka canab waxyaabaha inta badan shirkan intii uu socday diiradda lagu saaray waxaa ka mid ahaa arrimahaasi aad ka dhawaajisay sidii loo horumarin lahaa qaxootiga iyo waxyaabihii loo qaban lahaa marka shirkan waxyaabihii looga hadlay maxaa inta badan diiradda lagu saaray waxaa inta badan diiradda lagu saarayay maadaama inta ay ahayn guri joogto uu ahayn xeryaha kaamamka ayna ahayn sida dadkan ku nool kaamka xal loogu raadin lahaa hadday noqoto repatriation hadday noqoto resettlement hadday noqoto isdhexgalka yacni dadkioo deegaan laga dhigo meeshooda ku noolaada sida isku dhexgeli lahaayeen qaxootiga iyo dadka deegaanka maadaama soddon sano meeshan lagu wada noolaa oo hadda ama la kala sooci karin marka waxyaabo badan oo dano u ah deegaanka iyo qaxootigaba waa looga hadlay maalintaas shirka dadka qaarkood intuu kulanka socday waxay soo jeediyeen in xilligan ay tahay xilligii dib loogu laaban lahaa soomaaliya halka dadka qaarkoodna ay arrintaasi ka hor imaadeen sidoo kale barasaabka ismaamulka gaarisa ayaa isaguna ka hadlay wax fara badan oo ku saabsan dhanka qaxootiga in xilligan ay tahay xilligii wax badan laga bedeli lahaa marka dadka qaxootiga sideed u arkayseen kulankan wallaahi kulankan waxaan u arkaynaa kulan muhiim ah maadaama looga hadlay arrimo ku saabsan xeryaha qaxootiga haddii ahaan lahayd dib u celin hadday ahaan lahayd yacni sida xal loogu raadin lahaa oo dib u dejin kale oo waddan saddexaad lagu siin lahaa hadday ahaan lahayd deegaan dadka si looga dhigi lahaa waa arrin in badan aan sugaynay oon filayn inay wax badan ka bedeli doonto kaamamka maadaama meeshan soddon sano lagu noolaa oo ilmihii ku dhashay ilmo hadda ay kusii dhaleen aanan soomaaliyana hadda aan isdhihi karin yacni maanta xal bay noqon ku laabashadeed waayo amniga ma jiro soomaaliya kuwii tegey oo dib u celinta qortay oo kaararkoodii la wada xiray baa hadda kaaminka ku nool ayagoo rafaadsan anyway waxaan u arkaa tan inay wax ka bedeli doonto xerada nolosha xerooyinka dhadhaab muddooyinkii ugu dambaysay ayaa gargaarka ay u fidiyaan hay-adaha samafalka qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan tiradooda ay ka badan tahay laba boqol iyo labaatan kun ayaa hoos usii dhacaysay tan oo hay-adaha samafalka ay ku macnayeen dhaqaale la-aan la soo darastay iyo weliba iyagoon dhaqaale ka helin wadamadii iyo sidoo kale hay-adihii caalamiga ahaa ee qaxootiga caawin jiray taasina ay uga sii dartay xilligan oo lagu guda jiray xaalad adagoo dhanka xanuunka coronavirus oo saameyn ku yeeshay wadamadii deeqaha siin jiray qaxootiga axmed nuur maxamed cabdulaahi yogool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aad ayuu u mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowna ee kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda arsenaal ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa garaacday kooxda tottenham kulanka london derby ee ka tirsan horyaalka premier leaga oo labada koox ay isaga horyimaadeen kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda arsenaal waxa ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda tottenham iyadoo labada gool ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah la gazed iyo odegaar goolka keliya ee kooxda tottenham ay kulankaasi la timidna waxaa u dhaliyey xidigooda ereg lamela kooxda tottenham oo hadda ku jirta kaalinta toddobaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga ayaana xalay iska khasaarisay fursad ay ku geli kareen kaalinta shanaad kooxda arsenaal ayaa habeenkii xalay ahaa guushii ay ka gaareen kooxda isku magaalada yihiin ee tottenham waxa ay ka saaciday inay sii xajistaan booskooda kaalinta tobnaad oo horeba ay ugu jireen kooxda manchester united ee kubadda cagtana waxa ay habeenkii xalay ahaa guuldirqi ah ka gaareen kooxda westham united oo garoonkooda oltraford ay ku martigeliyeen kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda manchester united waxa ay ku badiyeen gool iyo waxba iyadoo goolkaasina uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan dowson oo ka tirsan kooxda westham united kooxda manchester united ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay sii joogaan booskooda kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga kooxda westham ayaa habeenkii xalayha isku dayday inay iska soo gudaan goolka iyagoo weeraro dhowr ah ku qaaday halis badanna geliyey kooxda manchester united kooxda westham united ayaa iyadana guuldaradii soo gaartay aysan waxba iska bedelin kaalintii shanaad ee ay horey ugu jireen ee kala horeynta horyaalka premier leaga kooxda leicester cityna habeenkii xalay ahaa waxa ay shan iyo eber oga badiyeen kooxda sheffield united oo garoonkooda ay ku martigeliyeen goolasha shanta ah ee kooxda leicester habeenkii xalay ahaa ay ku badisay ayaa saddex ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahan ihanicho goolna waxaa u dhaliyey ciyaaryahan ayose halka goolka shanaadna uu xili dambe si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan embado oo u ciyaara kooxda sheffield united kooxda braton albionna waxa ay laba gool iyo gool uga badiyeen kooxda southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaaraya kaas oo u dhexeeya kooxaha wolvis iyo liverpool dhinaca i dalka talyaanigana kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ah sii dheeraysatay dhibcihii ay ku hogaaminayeen horyaalka siriaaga ee dalkaasi kadib markii ay garaaceen kooxda torino ee kubadda cagta kulankaas oo ahaa mid adag ayaa kooxda inter milan ay ku adkaatay laba gool iyo gool waxaana labada gool u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah romelu lukaku iyo lotero martines goolka keliya ee kooxda torino ay la timid kulankaasi ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda sanabria guushii xalay ee kooxda inter milan ayaa waxa ay ka caawisay in ay ku qabtaan sagaal dhibic oo nadiif ah hogaanka horyaalka siraaga iyagoo yeeshay shan iyo lixdan dhibic waxaana kusoo xigta kooxda ac milan oo habeenkii xalay ahaa guuldaro hal iyo ebera kala kulantay kooxda napoli ee kubadda cagta ac milan oo ku jirta kaalinta labaad ayaa urursatay lix iyo konton dhibic juventus ayaa ku jirta kaalinta shanaad oo iyadana urursatay shan iyo konton dhibic kulamada kale ee ka tirsan horyaalka siraaga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda bolonya ay saddex iyo hal uga badisay kooxda samdoria barmacalcio waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda roma halka kooxda yuventus ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda kalyari ee kubadda cagta dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda saltavigo ayaa eber iyo eber waxay isla galeen kooxda atlatico bilbao granada waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda real sociedad vilareal waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda ibar sevilla oo gurigeeda joogtana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda real batis ee kubadda cagta hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi laliga ayaa caawa la cayaarayaa kaas oo u dhexeeya kooxaha barcelona iyo huweska ee kubadda cagta wararkeennii cayaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan cabdiraxmaan oday iyo hodan cabdiraxmaan
jacaylka cadaafkiyo guusha wigaan wigaan gelidun hirgelyo kalgacalkan mudaba hayeebinaynay hadirna wadaagi uqiya macan macan macanciin ka ilaali hirgelyo kalgacalka mudaba hayeebinaynay hadirna wadaagi uqiya macan macan macanciin ka ilaali hirgelyo kalgacalkan mudaba hayeebinaynay hadirna wadaagi uqiya macan macan macanciin ka ilaali hirgelyo kalgacalka mudaba hayeebinaynay hadirna wadaagi uqiya macan macan macanciin ka ilaali hirgelyo kalgacalkan mudaba hayeebinaynay hadirna wadaagi uqiya macan macan macanciin ka ilaali hirgelyo kalgacalka mudaba hayeebinaynay heestaasi cabdiraxmaan oday iyo hodan cabdiraxmaan ay ku luuqeeyaan ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
halyaygaankyaanka keligii u hibeeyey xanaqiya berka hubaal hubaal adiga weeye hasaawe wanaaga haweenka adduunka marwada u horaysa odanadi wey marwada u horaysa odanadi wey halyaygaankayaanka keligii u hibeeyey xanaqiya berka hubaal hubaal adiga weeye hasaawe wanaaga haweenka adduunka marwada u horaysa odanadi wey marwada u horaysa odanadi wey habeeniya maalin midkaan haybinayay ogii farxadaydu hubaaladi weye hubaaladi wey adiga weye haboo ku barbaari hagaay kalgacaylka cadaafkiyo guusha wigaan wigaan gelidun habeeniya maalin midkaan haybinayay